hanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh muqdisho doctorayse luul marka hore soo dhawow waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka banaadir bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu kusoo bilowday markii hore asalaamu calaykum zaynab iyo bahda v o eda waad ku mahadsan tahay waraysigaagii magacii waa doctorayse luul maxamed sheekh cismaan ganacsato ganacsi ku jirtay muddo afartan sano deganayd muddo wadanka talyaaniga halkaas oo aan xataa kasii waday burburkii dowladda dhexe ka bacday ganacsigeyga oo aan dukaaman aan ku lahaa magaalo madaxda talyaaniga ee rooma ganacsigeyga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii wuxuu soo socday muddo aada u dheer haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaalo madaxda muqdisho ee xamar oo aan ku leeyahay bisnisyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad dukaaman oo aan ku leeyahay oo eraboorka gudihiisa aadan cadde muddana kusoo jirtay ganacsiyada ku saabsan bisnisyada waaweyn oo import exportka ah ee soomaaliya marka gabdhaha soomaaliyeedna ku haysatay inay u tahay hormuudka ganacsiga wadanka hadda dadkii qurbojoogtii ee wadanka kusoo noqotay horjooga u ah leh urur soomaali woman business association la yiraahdo oo ka caawinta gabdhaha yaryaro oo raba in ay businesska kusoo biiraan waxaad sheegtay in muddo ka badan afartan sano aada kusoo jirtay howlahan ganacsiga goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibaddiisa aada ganacsi ku yeelato wadanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa saynab afartan sano ka horsaan hore kugu sheegay anigoo aada u dhalinyaro ah ayaan shaqo iyo businessba labadaba bilaabay reer dhaqanaysa shaqaysa jaamacad dhiganaysa usoo maray wakhtiyaal kala duwan oo aada u adag alxamdulilah ilaahay wuu igu guuleeyey busineska waxaan aaminsanahay in sidiisaba busineska uu yahay wax barakaysan mar alla markii la qaxayna qof meel istaagtay oo qeyr ama caawino ama lacag ka sugaysa ma ahayn wadankii aan deganaa qof xooggeeda maasha oo shaqaysata oo business yar ka bilowday dukaaman dukaan keligiis ka bilowday kabacdina noqday saddex dukaan ku leh meelsha meesha ganacsiga ugu weyn ee wadanka talyaaniga oo train stationka u dhow kabacdina markii aan go-aansaday labayo toban sano ka hor inaan wadanka kusoo noqdo dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho inay shaqo bilowdo in ay hal abuur suubiso ururkaas aan suubiyey ururkaasoo waktiyadii hore oo gabdhaha iyo injo-ooyada ay shaqaynayeen si fiican iigu soo shaqeeyey inkastoo muddadan dambe mucaawinamadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aad ay u yaraadeen laakiin muddo labaiyo tobankii labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa lixiyo tobankii shaniyo tobankii si fiican usoo shaqeeyey gabdho badanna gacan siiyey midda kale gabdhaha soomaaliyeed waxay la-yihiin dad hal abuur iyo wax usuubiya iyo kuwa kuwa galjooga ah iyo kuwa qurbo joogta ahba qof kastoo aniga ilamid ahna wuu jeclaan lahaa inuu wadankiisa inta kusoo noqdo in uu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto aad buu qof kasta u jeclaan lahaa dadka inta badan daruufo gabdhaha special daruufo ayaa ku haya dibadda oo ah ilmo iskool u dhigta waalid ay meelaha ku hayaan duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba in ay dibadda joogaan laakiin annaga kii u leh possibility in ay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin aad ayay wadanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan ay ugu soo noqonayaan marka iyagoo weli caada skills fiican wata wax soo bartay experience fiican oo nololeed oo qaabkan loogu noolyahay dibadaha soo bartay ayay gabdhihii wadanka kusoo noqonayaan kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxoodu nagama nagama yaraystaan oo marka aad ka bilowda small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada kuwa cunada raashinka suuqa ku gada kulli gabdhaha kulli oo soomaaliyeed waa gabdha hal abuur leh doctor isaluul waxaad ka mid tahay ee qurba joogta dalka kusoo laabtay ee hal abuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada muqdisho maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee banaadir maanta sidaan hore kugu sheegay aniga wadanka waxaan kusoo noqday labaiyo toban sano ka hor runtii gabdhaha gobolka banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ganacsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho waa gabdho runtii aada waxbarashadoodii ama shaqadoodii level kasta ha kala ahaato midda shaaha dariiqa ku gada midda businesska dukaaman kale midda import ama export alaab suubisa kulligood gabdhaha soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka banaadir jooga kalama yaraystaan marmar waxaad moodaa gabdhaha qurba joogta xoogaa waxbarashadooda iyo skiilska ay kusoo barteen ardi qurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ay gabdhaha soomaaliya jooga oo aan wadanka ka bixin ay ku shaqeeyaan gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe wadankay ugu soo qulqulayaan maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay wadankooda kusoo noqdaan ka shaqaystaan xoogaa furfurnaan gabdhaha dhinacooda in ay dukaaman furtaan inay baabuur wadan karaan inay shaqaysan karaan oo ay dowladnimada ama burburkii kabacdii waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay wadanka kusoo noqdaan oo ay wadanka ka shaqaystaan marka zaynab saan kuu sheegay annaga kii ilaa kii gabdhaha waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo taas oo u ogolaanaysay gabdhihii in ay horumariyaan ganacsigooda tan xalqaanka toraysay ilaa tan shaahi karanaysa oo aqab tarmuusyo iyo koobab iyo ku gadtaan ay ku ganacsadaan la siinayo hadda waa xoogaa yar waa waa yaro gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaadaya skiilskooda xoogaa waynagu yaraadeen laakiin gabdhaha soomaaliyeed intaaba uma aysan joojin weli hore bay u socdaan muddada aada ganacsiga kusoo jirtay ma jireen caqabada aada la kulantay amaba culeysyo kaa horyimid muddadaasi wallaahi saynabay markaad dumar tahay ama haween tahay caqabadaha markasta way iska badan yihiin maxaa yeelay ragga aan challengeka kula jirno oo aan rabno wixii ay qabtaan ama aan ka wada fiicannahay gabdhaha daannahay ama aan qabaran karno markasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin waa idinka maarkino fiican yihiin waa idinka aqoon badan yihiin markasta ragga wuxuu isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kista yarta ah ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaan ragga isku dayaan ragga soomaaliyeed specially waxay ka jecel yihiin haweenka guri joogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn hal abuur ama dhaqaale ayaga ka ka suga ayaga ay masaruufaan oo ay iyaga beel ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka yeelanaya xorriyadda dhaqaale taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha ay dhib ay shiddo ay ku noqoto in ay ganacsigoodii hormariyaan marka caqabadaha waa badan yihiin goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato sababta oo ah ma haystaan dhaqaale ee gabdhaha small businesska specially ku jira ma haystaan dhaqaale ay ku ijaartaan businessyo ay ku dabalgareeyaan markay shaaha kasoo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo xaafado ah ama gaari gacan ay wax ku gadato ama ay suuqa la fadhiisato khudaar iyo la fadhiisato ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo ama wadci u ogolaanaya in ay hore u mariyaan businesskooda marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaasay kaga yimaadaan hadalkaaga waxaa ku jira in dhanka kale aad samaysay urur gabdhaha doonaya inay ganacsiga kusoo biiraan ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka bal sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha dumarka uu sameeyo sidan kuu sheegay sanadadii hore ilaa sixteenkii gabdhaha waxaan u suubin jirnay tababaro waxaan businessyo ayaan u tilmaami jirnay hab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan xalqaan ha noqdo tarmusyo iyo koobabka iyo alaabshaah iyo suuqa kuwa gataan ha noqdo lacag yaro horumariso oo microfinance ah oo ay business yaryara ku bilowdaan gabdho badanaa ka aflaxay gabdho badanaa wax ku bartay gabdho badanaa xarqaan iyo dhartalow iyo cunno karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo waxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad waxbartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qeyb inay ka noqdaan rabeen runtiina waxay ahayd wakti fiican oo hay-adaha dadka caawimi jireenoo tababarada iyo wax iyo la siin jiray inji-ooyadii hadda shaqooyinkii wayba iska soo yaraadeeno alxamdulilah laakiin wasaaradaha haweenka iyo waxay siiyaan weli waxbay baraan gabdhaha waxbay tababaray u furaan marka weli hadda dhinac maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii kumeelgaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaabo badan dowladda hadda gacan naga siiso si gabdhihii lagu horumarin lahaa oo wax lagu bari lahaa marka waxaan rajaynayaa gabdhaha qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxoodii iyo aqoontoodii iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay wadankii sideydoo kale kula soo noqdaan gabdhihii ka caawimaan waxbaraan maxaa yeele wax badanan anagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteeni ee aas-aasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaabo ka badanaa nolosha experienceka dad kale ayay siin karaan dadka aanan experienceka ama lahayn ama business raba inuu bilaabo qofka marka uu leeyahay experience oo afartan sano soddon sano oo business usoo jiray asaaba macalin ah ma baahna xataa wixii uu buuggii iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory le ahaydo wax practica aanan ahayn marka gabdhaha waxaan kula talinayaa oo waxbartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax kasoo galay inay gabdhaha wadanka jooga usoo noqdaan gacan siiyaan waxbaraan caawimaan wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan waa mahadsantahay doctor asaluul inta badan dumarka soomaalida waxaa la tilmaamaa inay doorbidaan ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani iyo inay shaqaystaan xilliga ay doonaan hase yeeshee waxaa weli farqi weyn uu ka jiraa baa laleeyahay amaba uu ka taagan yahay beec mushtirka dumarka dhaqaalo buuran kalama helaan ganacsiga sida la sheego marka loo barbar dhiga ragga halka aanay ka muuqan kaalimaha sare ee shirkadaha waaweyn marka maxay yihiin sababta taa u diideysa dumarka ganacsatada ah saynab waa runtaa dumarka ganacsatada ah marka horeba dhaqaalo buuran ay business ku galaan ma haystaan dadka ay caawimi lahaa ama iscaawimi lahaana oo gabdhaha kaleeto haddii ay caawimi lahaayeen ayaguba wax badan ma dhaamaan ragga horta inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokeeyey specially dadka dhaqaalaha ka suubiya oo riskiga hay riski wadamada ah ka shaqeeya waa rag ragga dhaqaalaha ka suubiyey dagaaladii wadankan markaan mataal ahaan usoo qaato soomaaliyana ayagaa dhexdoodii unbaa iscaawima ayaga dhexdoodii baa lacagihii ay ka suubiyeen dagaaladii ayaga ayaa iskula soo noqda ayagaa business ku wada gara ayagaa shirkado waaweynah oo oo oo oo ku furta ayagaa dhexdoodii isku filan marka gabar ama haween waxba aanan haysan ama dhaqaalo yaro oo oo waxba meel ku gaari karin haysata inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan marka gabdhaha saasay waxay ugu haraan from the beginning waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen maxaa yeelay marnaba ma helayaan rag ka caawima ama sida ay ragga iyaga isu caawimaan rag u caawima ma helayaan midda labaad waxaa waaye ragga boqolkiiba sagaashan soomaaliya waxay intiqaadsan yihiin naagaha gurigooda ha joogaanoo ilmahooda iyo ha dhaqdaano annagana biilka aan u keenno xitaa naagtan wareegayso shaqaynayso duurka taaganoo jidadka taaganoo shaaha ku gadayso waxay u haystaanba dembi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan kuwa oo oo oo badan oo isleh oo isleh waa qabsan karaanna oo naagihii ha shaqeeyaanna dhaqaale ay naagahooda ku maalgeliyaan ma haystaan kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor usoo kacaan oo ay mustaqbalka reerka ay wax ka dhisaan ama wax ka suubiyaan maxaa yeele waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah wallahi wax kaliya ay uga gudbi karaan saynabay waa inay maamoy ayaga iscaawimaan haweenka ay dhexdooda garab issiiyaan garab cid kale ay ka sugahayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto haddaysan ayaga iscaawininna meel ma gaarayaan marka in waxaan kula talinayaa haweenka soomaaliyeed inay garab is isgarabsadaan garab isa siiyaan iska warqabaan midba midda kale ay ka awood ama dhaqaalo badan tahay inay tan kale ay caawinto in ay u arkaan challengeka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guuleystaan caqirtu ay faa'iidadiisa noqoto in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga isgarabsadaan cid kale wax kama sugaayaan oo aan ilaahay ahayn kama sugaayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda ama xataa nimanka ragga ah oo dhashay gabar waxaa dhici karta inay hooyadeyd caawinto oo ay suuqa la fadhiisato wax la gado oo wax la qabato laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dholo jaamacada iyo waxbaa loo diraayo xataa hooyada kama sugayso caawinaad iyo gacan iyo ka sugi mayso gabadhana inta iskool soo dhigato wax soo qabato ee haddana hooyadeed suuqi iyo wax kasta ay ka caawin karta ay ka caawinsaa marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada iscaawima qofba qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha oga faa'iideeyo hadduu dhaqaale dhaamo ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo axsaabta ay yihiin inay kor usoo qaadaan doctor aysaluul gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay waxaa jira haween fara badan oo doonaya amaba jeclaan lahaa in ay yegleelaan ganacsi iyaga u gaar ah balse aanay garanaynin halka ay ka bilaabaan maxaad kula talin lahayd haweenkaas haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah maxaa yeele marmar waxaad arkaysaa laba naagoo raashin ama meelku wax wada karinayo ama shaaq ku wada gadaya ama badeeca ama dukaaman inta furtay laba naagoo deris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinayo badeecadda markay arkaan gabar dukaan meel ku leh mid kaleoo kami la mid aho waxay gadaysa gadaysa ka ag furata horta taas waa kala talinayaa waxaan kaloo kala talinayaa in ay ganacsigooda ay ku baysgareeyaan wakti gaaban ganacsiga sidiisaba faa'iida iyo khasaaro uu leeyahay waxaa la rabaa mar haddii xataa aad aragto in aysan businesska soconaynin oo khasaaro oo laakiin lugaha uusan kula jirin in aad isku daydo inaad wax ka bedesho laakiin in aad tiraahdo businesskan waa khasaaro iska xirto haddana aad tiraahdo mid kaloo cusubaan raadina inay haweenka iska ilaaliyaan businesska marmarna wuxuu leeyahay high season marna low season uu leeyahay waktiga iyo wadciga iyo waxa ka jira xataa beledka ayuu ku xiran yahay marka in ay yeeshaan adkaysi maalin kasta ciid ma aha maalin kasta feesta ma aha maalin kasta faa'iido lama joogo in ay isku dayaan in ay isku fikiraan in ay isku celceliyaan ay gadaal u fiiriyaan waktigay fiicnaa oo ganacsigooda boominka ahaa inay dib u fiiriyaan raadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos uu u dhaco ama shaqayn waayo inay cilad bixiyaan laakiin in ay dhahaan maya bes waxaan ma shaqaynayaan mana wadi karnaa macquul ma ahan suurtagalna ma ahan waa mahadsan tahay saynab intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo